alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbaaرك عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجمعين fasl وyصx الslm xاalا وmuؤjlا fيma تakaamla fiihi خamس شharaaئطa waxaan ku soo jirnay kitaabu اlbuyuuci waxaan soo sheegnay beyca saddex qayb inuu u qaybsamo saddexdaa qaybna waxay ahaayeen laba shay oo jooga in laisku iibiyo baycu xaadirin bxaadir kan labaadna wuxuu ahaa baycu xaadirin bihaa'ib iyo baycu haa'ibin bixaadir bayculghaa'ibayni wax bannaan ma ahaan ila asixi maayo waayo gararka ku sugan ayaa fara badan waxaan soo sheegnay an ku soo jirnay baycu xaadirin bixaadir laba shay oo jooga in la isku iibiyo labadaa shay oo joogaa iibkooda waa asaxayaa haddii la helo shuruuda beeca shuruuda beeca ay ka mid tahay ruuxa wax iibinayaa waa inuu yahay waxa uu iibinaya wax isaga uu leeyahay ama tasarufkiisa uu u bannaan yahay shayga la iibinayaa wax nafcile waa inuu yahay nafci la-aantana waxaa keena baan nidhahy saddex arrimood likhisatihi liqilatihi lixurmatihi kadib wuxuu ka soo hadlay ribo iyo ribada waxyaabaha ay gasho iyo ribada waxyaabaha ka saari karayo shayga rabowiga ah khiyaarulbayci ayuu ka soo hadlay oo saddex qaybaan usoo qaybinay khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shari iyo khiyaaru naqiisa laba qaybna waa loo qaybin karayaayo khiyaaru tashahi iyo khiyaaru naqiisa halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka shay maqan ayaa la iibinayaa wax jooga ayaana lagu iibini caynta la iibinayaa haa'ibah yacni shayga la iibinayo ninka baayica uu wato way maqan tahay lama hayo ninka mushtariga a lacagta u wata ayaa taallaayo la kala qaadanaya iibkaa waa bannaan yahay salam baa la yidhaahdaa mithaal nin baa waxaad ku heshiiseen gaari inaad ka iibsato gaarigaasi ninka wuxuu ku leeyahay gaari nooca iyo nooca iyo noocaasi ayaan kaa iibinayaa maalin hebella aan kuu keenaya bil kadib laba bilood kadib sanad kadib muddadeeba hala qabsado gaariga noocaas ah ayaan kaa iibini oo tilmaamtaa le magacaa le noocaa lacagtiisi haddeer isiisi iibkaasi waa bannaan yahay jaa-is wey waa iib xalaal ah salam baa la yidhaahdaa laakiin shuruud buu leeyahay shuruudiisa waxaa ka mid ah musanifkaaba soo wadaaye waa inaan la dhihin gaarigii aniga aan lahaaye gaari aniga aan leeyahay oo gaari muxuu ahaa meeshaa ii yaallaan kaa iibiye waa inaadan dhihin waayo waxaa la diidayaa gaari aan leeyahay haddii aad tiraahdo isla markaana ruuxa uusan gaariga arag gaarigaasi dhib kastaa ku dhici karaya inuu halaagsamaa dhacda ee ninkii xoolihiisi maxaad ku qaadani waa inaad tidhaahda gaari noocaasaad igu leedahay oo aniga ad igu leedahay adi markaa kaagii ku yaalle u keen ama mid kale usoo iibi aday ku jirtaa laakiin gaari cayinanoo mid gaan ahaaneydoo kaas waa inaadan dhihin kaa inaad dhahdo waxay ku ansixi kartaa oo keli ah gaarigaaga hadduu ruuxa yaqaanay oo gaarigaaga horay wuu u arka wuu yaqaanay de waad dhihi kartaa marka gaarigayga soo maadan aqooni ha kii aan watay nooca iyo nooca aha haa he gaarigaasaan kaa iibini waa bannaan tahay taasi waayo waa shay xaadir ah markaa meesha ma taagna laakiin waa la yaqaanaa oo ruuxa aad ka iibini wuu arkay ee waxaa la diidayaa shay ruuxa uusan arag isla markaana mucayan ahoo aad cayintay oo si gaar ahaaneed aad u cayinto tira gaarigii aniga gaari anigu aan leeyahay oo noocaasaan kaa iibiyey hee gaarigaasi haddii uu halaagsamo ruuxii asagoo weliba arag lacagtiisii waa dayacmi taasaa la diidayaa waa inaad tiraahdaa gaari aniga aad igu leedahay noocaasna ah kaasaa salam la yidhaahdaa shuruud buuna leeyahay kaasuu ka hadlayaa musanifku wayasixu waxaa asaxayaa asalamu salam ayaa asix salam asluqaha waxa weeyaan ku horumarin oo ruuxa lacagtiio loo hormariyo wixii laga iibinayana aan weli loo keenin oo mar dambe loo keeni doono oo yacni lacagtiin iyohow isi ii hormari wixii aan kaa iibinayay gaarigii ama neefkii xoolaha ahay aan kaa iibinayay maalin hebel aan kuu keenayaa salam wey wayasixu salamu salamkii wa asixi xaalan wax markaa taagan ayuu ku asixi wa mu'ajalan mid la dibdhigana wuu ku asixi yacnii niyow lacagta haddeer isii meeshanna igu sug haddaaban gaarigii kuu keeniye xaali wey waa la ogolyahay halkan sii taagnaaw lacagtaan qaadanaya isla haddaan kuu keenayaa gaariga iyo muajal wakti in loo qabto la yidhaahdo bil kadib laba bilood kadib sanad kadib lagu madaleeyo fiimaa shay buuna ku asixi sanamka takaamala ay dhammaystirmatay fiihi shayga dhexdii khamsu sharaa'ida shan shardi ay ku dhammaystirmatay an yakuuna waa inuu yahay horta shayga madbuudan mid lagu koobay bisifati tilmaan shayga waa inaad si fiican u tilmaantaa ilaa lama arag soo maaha ruuxa waa inaad u tilmaantaa tilmaan hadhow uusan ka gedmanaynin uusan garan waayeynin war neef nooca iyo nooca oo da'daas aho midabkiisa nooca yahay oo noocaasaan kaa iibiye ama gaariga nooca iyo nooca oo midabkiisa sidaa yahay oo caynkiisu nooca yahayo waktiguu soo baxay waktigaa uu yahayo tilmaan dhammaystiran waa inaad ku tilmaantaa an yakuuna waa inuu yahay madbuudan mid lagu koobay bisifati tilmaan waa in lagu koobay wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan jinsi waa inuu yahay jinsiga oo lam yakhtalid uusan ku darsamin bihi jinsiga hayruhu jinsi kale yacni nooc nooc kale aan lagu darin waa inuu yahay laba nooc oo la isku daray tilmaam kama suuroobayso miaal waxaad isku dartay bariis iyo haruun waxaad tira kintaal boqol kiila oo beriis iyo haruur ka kooban oo isku dhexqasay ayaan kaa iibiya may may may waayo waxaan la garanaynin bariiska iyo haruurka dee qiimo inta ay muxuu ahaa isu joogaan waxaa laga yaabaa inay khaldanto taa lama ogole hal nooc waa inuu yahay walam tadkulhu waa inayan gelin annaaru naarna waa inayan gelin liixaalatihi bedelidiisa waa inayan u gelin yacni shayga waa inuusan ahayn shay la kariyey oo dab lagu kariyey waa inuusan ahayn sida beriis karsan aan kaa iibiyey saxan beriisaan beri kuu keeni doonaaye maanta maayo maayo maayo cunto karsan ma anfacayso haddii shayga dab la geliyey laakiin dabgelintiisu ayan ahayn dabgelin lagu bislaynayay ee maxay ahayd qashir baa looga saarayay sida subagoo kale subaga waa la dhalaaliyaa oo waxaa laga saaraa caanihii ku jiray iyo waxyaabahaasi ama malabkaoo kale oo xanjada iyo looga saarayo kaasi dhib malee dabgelintiisa ee shay liixaalatihi wuxuu uleeyay wax la bislaynaya waa inuusan ahayn wa anlaa yakuuna waa inuusan noqonin mucayanan mid la cayinay walaa min mucayanin mid la cayinayna waa inuusan ka mid ahayn yacni allaa yakuuna mucayanan wuxuu ujeedaa waa ti markii hore aan miaalinayne gaari anigu aan leeyahay oo gurigayga ii yaallo kaasaan kaa iibiya waa inayan arrintu noqonin haddii la cayino sanamkama ansaxayo waayo ka aad cayintay dee dhib kastaa ku dhici karaya waxaa laga yaabaa markaad u tagtay oo gaarigi inuu gubto ee ninkii xoolihiisia lumaya taasi lama ogole waa inaadan cayininoo aad tidhaahdaa gaari nooca iyo nooca iyo tilmaantaa iyo leh ood aniga igu leedahay maalin hebella aan kuu keenayo marka kii guriga kuu yaallo usoo kaxe ama mid kale usoo iibi aday ku jirtaa walaa min mucayanin mid la cayinay qayb ka mid ah waa inuusan ahayn yacnii shan gaari baan kaa iibiyey shantii gaari qaar waxaan idhi anaad igu leedahay qaarna gurigaabay ii yaallaan mma ma ansaxayo taana oo qaar waa inaan la cayinin ayaguna uma lisixati lmuslami fiihi kan laisu hormarinayo waa shuruudiisa amaaniyata sharaa'id yacnii shaygan laisu keeni doono muslimu fiihiga wuxuu ujeedaa lacagtan la hormariyey shayga dartiisa loo hormariyo la keeni doono shaygaasi ayaa shuruud gaar ahaaneed leh uma lisixati lmuslami fiihi kan dartiisa lacagta loo hormariyey ayaa waxaa u sugan amaanii sharaa'ida sideed shardi wahiya sideeda an yasifahu waa inuu ku tilmaamaa bacda dikri jinsihi jinsigiisa marka uu sheego iyo wa nawcihi nawciisa marka uu sheego bisifaati tilmaam waa inuu ku tilmaamaa allatii tilmaanta oo yakhtalif ay isku khilaafayaan isku khilaafayo bihaa tilmaanta ahamanu lacagta horta awalan shayga jinsigiisa waa inuu sheegaa jinsiga waa magaca guud nawcana magaca khaas ahaaneed weeye miaal gaari baan kaa iibini waa inaad tidhahda horta gaari sheegta gaariga haddana noociisa sii sheego tiyota waa ayaan kaa iibini tiyota marka aad tidhaahdo kadib waa inaad tilmaantaa oo gaarigu noocaas weeyaan waqti hebel ayuu soo baxay muxuu ahaa sida tilmaantiisoo dhammaystiran waa inaad tilmaamtaa marka hore jinsiga sheeg haddana nawca sheeg kadibna tilmaam ku koob sida ayuu ujeedaa an yasifahu waa inuu ku tilmaamaa bacda dikri jinsihi magaciisii guud marka uu sheego iyo wa nawcihi magaciisii khaas ahaaneed marka uu sheego bisifaatii tilmaan waa inuu ku koobaa allatii tilmaanta oo yakhtalifu ay isku khilaafi fiiha bihaa tilmaanta athamanu lacagta ilaa gawaaridii isku qiimo maaha tiyootada isku qiimo maahay lacagta waxyaabaha ay isku khilaa hataa midabka lacagta way ku kala bedelantahay waa inaad sheegtaa waxyaabaha lacagta ay isku khilaafi karayso oo gaariga uu leeyahay oo gaariga midabkaasuu leeyahay waqti hebel buu soo baxay intaasuu socday kilomitr waxyaabaha ay lacagta isku khilaafayay ka mid tahay waa inaad sheegtaa waan yadkura waa inuu sheegaa qadrahu shayga inta uu la egyahay bimaa yanfii wax eryaya aljahaalata canhu in la garan waayo yacnii waxaas aad ka iibini wax la tirinaya haddii uu yahay ama wax la beegbeegayo ama wax la miisaamayo dee waa inuu qadarkiisa aad sheegta intaasoo kilogaram intaasoo suus intaasoo tan waa inaad sheegtaa qadarkii weliba qadarka sheegitaankiisa waxaan jahli gelayni waa inuu yahay yani boqol kilogaram wax la garanweynaya maaha boqol kilogaramoo sokoraan kaa iibiyey wax la garto wey ama kun jawaanoo jawaankiibaa boqol kilogaram uu yahay ayaan kaa iibiyey waa inaad tidhaahdaa ee boqol kilogaram wax ku dhadhow iyo wax lamida waa inaadan dhihina waa inaad xadidaa yadkura waa inuu sheegaa qadrahu shayga inta uu la egyahay bimaa si waa inuu u sheegaa yanfii eryaya aljahaalata garanwaa canhu shaygii la garan waayo ka eryayo wain kaana haddii uu yahay mu'ajalan mid dib loo dhigay dakara wuxuu sheegay waqta maxilihi waqtiga uu la bixinayo yacnii haddii uu yahay salamkaa mid waqti loo qabanayo hadda kadib la bixin doone markaa xaalli uusan ahayn de waqti waa inaad sheegtaa bil hebel maalin hebel waa inaad xadidaayo maalinkaasaan kuu keeni waa inaad tidhaahdaa wain kaana haddii uu yahay mu'ajalan mid waqti loo qabtay dakara wuxuu sheegay waqta maxilihi xalaalowgiisa waqtigii waqtigii la gaari lahaa wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid la helaya cinda alistixqaaqi fi lqaalib shaygaasi waa inuu yahay shay sida qaalibka ah waqtigiisii markii la gaaro la heli karayo shay waqtigaa in la waayo la yaqaana waa inuusan ahayn miaal de waa inay muxuu ahaa kintaal bariis oo kale saddex bilood kadib aan kintaal bariis noocaas kuu keeni he kintaal bariis in nairobi laga waayaa haalib maaha in la helaa haalib ah amaa shay in la waynayaba ay fara badan tahay oo in la helaaba ay yar tahay meenaanba bariis laga helin oo bariis ba aadan ka helaynin inaad tidhaahdo saddex bilood kadib aan kintaal bariis ay kuu keenayaa adiguna meel uma safri rabtid oo meel kama keeni rabtid maya maya ma ansaxayo ninkaa waad dugoynhays shayga waktigaas la qabtay ee inaad u keenta la doonayo shay la heli karaa waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid la heli karo cinda alistixqaaqi marka la muto filhaalibi sida faraha badan wa an yadkura waa inuu sheegaa mawdica qabdihi meesha lagu kala guddoomayo waa inuu sheegaa markii hore waktiga la kala guddoomaya ahayd haddana meesha lagu kala guddoomayo meesha aad ugu keeni qofkaani waa inaad sheegtaa maalin hebelaan kuu keenayaa meel hebel baanan kugu keeni sliibaan kuugu keeni sodsibaan kuugu keeni meel waa inaad isla xadidaan wa an yakuuna waa inuu yahay ahamanu lacagta macluuman mid la yaqaano heniya waxoogaa lacagun isi shaygayaan kuu keeni ma ansaxayo shay waa iib mar hadduu iib yahay lacagtu waa in la xadidaa oo waa inaad tidhaahdaa muxuu ahaa kun shilin oo keeyi ah toban kun oo keeyi ah wax xadidan waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay ahamanu lacagta macluuman mid la yaqaano waay yataqaabadaa waa inay kala qaataan lacagta qablo tafaruqi intayan kala tegin cayntii baa deenahon aan la keeni rabin mar dambe la keeni doona soo maaha lacagta deen waa inayan noqonin lacagtii haddii ay deen noqoto cayntiina ay deen noqoto he shay maqanoo shay maqan lagu iibiyay noqoni ma banaana taasi ee lacagta waa in la kala qaataan markaas shayga deenta ahna cayntu waa inay noqotaayoo la keeni doono waan yataqaabadaa waa inay kala qaataan lacagta qabla tafaruqi intayan kala tegin wa an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka heshiiskiisa go-aamintiisa naajizan mid go-aan laa yadkhulhu usan gelin khiyaaru shari xalay waa anagii soo sheegnay khiyaaru shari wax la yidhaahdaa jira oo labada qofee wax kala iibsani waxaa bannaan inay shartistaan saddex maalmood ayaan waxaan iska soo fiirinayaayo haddii aan isu qaadana waa kaa waa sidaan u qaatay haddii kale waa kuu soo celini khiyaaru shardigaasaa bannaana salamka kuma bannaano salamka maadaama cayntu ay deen tahay isagoo cayntii ay deen tahay haddana khiyaaraan gelinaynaayo saddex beri lacagtaadaan bal sii qaadaniyo saddex beri haddii aan isu qaadana lacagta waa sidaan u qaatay cayntii baad iga sugi haddi waxaas ma bannaano salamka waa inuu go-an yahay khiyaar ma geli karo taasuu ujeedaa waan yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka heshiiskiisa waa inuu yahay naajizan mid go-an khiyaar uusan ku jirin laa yadkhuluhu uusan gelaynin khiyaaru shari khiyaaru shari waa inuusan gelin khiyaarulmajlis waa la ogolyahay khiyaaru naqiisana waa la ogolyahay qayb dayn baa carabiga lagu yidhaahdaa waa daynta mucaamalada kugu soo raacday oo qofkani waxbaad ka iibsatay cayntii baad qaadatay lacagtii buu kugu leeyahay ama lacagtii qayb ka mida ayuu kugu leeyahay taasaa dayn la yidhaahdaa gaari baan kaa iibsaday saddex bilood kadib aa lacagtiisi kuu keeni baan ku idhi taasaa dayn la yidhaahdaa ama lacagta qaar ayaan bixiya qaarna waa ka nooca labaad waxa weeyaan lacag caddaana inaan kaa qaato oo aan ku idhaahdo niyahow maanta waxoogaa lacagaan u baahnahay balla toban kun oo isi bil kadib aan kuu keeni taa qardigaa la yidhahdaa musanifka uu keeni doonaa qardi isku xugun ma ahee laba xugun bay kala qaadanayaan qardiga waa caqdu tabarucin waa ixsaan samayn ood ruuxa ixsaan u samayn yacnii ixsaan maxdi awey ruuxa lacagtaadii baad siisay wuu ku dangutay waa dambe lacagtaadiioo inteedii ah ayuu kuu soo celiyey maxaad ka faa'iide de waxaa ka faa'iiday oo keliya ajir ilaah baad ugu dhowaatay ajir baad heshay khalaas wax kalood ka faa'iiday adduunye ay ma jirto haddii adduunya aad wax ka faa'iido lacagtaad deyntaa ku bixisay shilin haddii faa'iide wax la yidhaahdo laguu saaro ribuu noqonaya kullu qardin jaran nafcan fahuwa riba amaah kasta oo wax faa'iide uun ku soo geliso faa'iide aakhira maaha faa'iide adduunya ku soo geliso deyn bay noqoni xataa haddii aad tidhaahdo niyow boqol kun aan ku dayminaya boqol kun idaymi niyo waan ku dayminayaa sax qaado lacagtaan deyn weeye laba bilood kadib ii soo celi adigana bal gaarigaaga aan waxoogaa soo kaxaysto oo meel hebel aan alaab kaga soo qaadaniye gaariga bal isii gaarigaan waxaad u kaxaysanayso kuu siinaya lacagtan aad siisa darteeda waay haddaadan lacagta siinin kuma uusan siiyeen ribuu noqonaya wax la ogol yahay maaha intaa in la dhan nafci adduunye waa inayan kuugu jirin lacagta aad bixisay oo deynta aad u bixisay taasi marka qardi baa la yidhahdaa musanifkaa keeni doonaa tanna deyn baa la yidhaahdaa mucaamalatii kugu raacday wey haddaba ruuxaan haddii aad dayn ku leedahay waxaa kuu bannaan rahan wax la yidhahdo inaad ka qaadato oo aad tidhaahdo niyahow alaabta miga iibsatay haa soo alaabti ma aadan qaadanin haa lacag intaan dhan soo kuguma lihi haa dee gaarigaada logbugiisa ii keen logbug aan haysani haddaad lacagtii bixin wayso maalintaas lagu ballamay inaad keento gaarigaan iibini lacagtaydaan ka goosani wixii kuusoo harana adaa iskale gaarigaasna waa ku hayni intaa aad lacagta iiga keeni anaa gacanta ku hayni ama guriga tataldhiigiisa ii keen anaa haysani he haddaad lacagtii guddo muddadii lagu ballamay ama ka horay tataldhiigaadi waad qaadani haddii aad gudi weydana gurigaan iibini markaan iibiya lacagtaydaan ka goosani inta kalena waa kuu soo celin rahan baa la yidhaha waa jais waa arrin bannaan oo muxuu ahaa sharciga ku bannaan xalaalna ah wa kuwa maa shay dhammaantii jaaza uu bannaan yahay baycuhu in la iibiyo jaaza waxaa bannaan rahnuhu rahan in la dhigana waa bannaan tahay waa goorma fi duyuuni deynta rahan loo dhigo ida staqara waa hadduu sugnaado hubuutuhaa deynka sugnaanshihii fi dimati ruuxa haddii lagu yeesho deen aad qaadan doonto hadda kadib beriyaad deen isiin doontaaye maanta rahan isiinsi wax jiraba hataa horta deynta waa inaad siisaa ruux deyntii waatan rahantiina keeg waa inaad tidhaahdaa eedeen aanba sugnaanin oo aadan siinin rahanaan ka sii qaadaya ma asaxayso idastaqarna waa haddii uu sugnaado hubuutuha deynku fi dimati ruuxa haddii dimadiisa lagu yeesho dimada yar yani ruuxa damaanadiisa hadday gasho weeyaan waa uu la wareego waliraahini ninkii rahanta bixiya waxaa u bannaan alrujuucu noqosho fiihi rahantii uu ku noqdo maa lam yaqbidhu ninkii hadduusan gudoomin yacni waxa ugu yeeniyown deyntaasoo kuguma liihaa rahanii keen tataligiaad keentay intuusan kaa qaadin waad ka ceshan karta aniga waxbana rahan ku siin maayo aniga ama wax kalean rahan kuu keeniye maya gurigeyga waa khatar gelin maayo ee muxuu ahaa wax kalean kuu raadin waa ku bannaan tahay waa intuusan kaa gudoomin hadduusan kaa gudoomo ee gacanta uu ku dhigo ma ka qaadi kartid khalaas waay isaga waa kuu soo celin karaa hadduu doono oo sideedaba cuquudda waxay u qaybsantaa cuquud laazimu arafayn jaaizu arafayn laazimun min arafin jaa-izun min araf saddexdaa qeyb ayay noqotaa rahantu waxay ka mid tahay marka la qibdoodo jaa-izun min arafin laasimun min araf ninkan bixiyey kuma noqon karo mar haddii laga gudoomo kiise qaatay waa iska soo celin karaa haddii uu doono waka waliraahini kii rahanka bixiye waxaa u sugan alrujuucu noqod fiihi rahankii uu ku noqdo maa lam yaqbidhu hadduusan gudoomin ruuxii walaa yadmanuhu kii rahanta qaaday walaa yadmanu ma damaanayo hu rahanta almurtahinu kii rahanta qaatay ilaa bitacadii xadgudub mooye yacnii waxaa lagu dhiibay ttlgiyaa lagu dhibay guriga tlgiyaa dhumayba ama wuu gubtay tlgii ilaa ilaa adiga keen maa lagu dhahaya maya haddaadan adigu tacadinin tliyada meelihii lagu xarayn jiray adiguba kuwaada ay ku xaraysnaayeen baadgelisay maalinka dambe baa la xaday tuugaa jabsaday ama gurigii inta lagu soo galaa qori laguu qabtaa wixii meesha yaallaba la qaatay ama gurigii ama dab qabsada oo gubtay adiga laguguma le markaa khalaas maxaa dhaca adig maadan tacadinin shaarica ayaana kuu baneeyey inaad rahankan qaadato yaduka yadu amaanatin sida ruuxa waxa uu qaadaa wuxuu waxay u qaybsantaa laba qayb yadu amaanatin iyo yadu damaanin labadaasay u qaybsantaa rahanta ruuxa qaatay gacantiisa waa gacan ammaane oo shaarica u baneeyey ammaanadaasi hadduusan isaga tacadiyin laguma le hadduu tacadiye ka waran tantalligii markuu qaadayba miis buu xagga iska saarayo waa iska seexday miiskii ciyaaliya waxbaa ka qaaday meelahay ka tuureen adaa lagugu leeyahay inaad tantalligii gurigaguriga keentaa walaa yadmanu ma damaanayo hu rahankii almurtahinu kii rahanka qaatay ilaa bitacadii xadgudub ayuu ku ku damaanaya waidaa qabada marka uu gudoomo bacd alxaqi xaqi qaarkii lam yakhruj shayun shayna bixi maayo min arahni xataa yaqdiya jamiicahu ee boqol kun aad igu lahayd tetaldiina waad iga haysatay boqolkii kun ayaan qeyb kuu guday boqol kun soo ma ahayn waxaan kuu guday sagaashan iyo sagaal toban shilin keliyaba igu hadhay hadday doonto shilin intuu kugu dhiman yahay rahankaasi anaa haynaya waa inaad lacagtaydii oo dhan soo dhammaysaa markaasaa rahanka aad yeelanay hal shilin hadduu kugu dhiman yahay rahankii laguma siinayo shaygii rahanka ahaayee ii dhiibtay intaa ila dhago asagii oo dhanna ku wada fakan maayo qayb ka midina kuu fakan mayso anaa haynayaa khalaas waay markaad ii dhammayso ayaad qaadani macnihii sidaa ayuu ujeedaa wailaa qabada ruuxii marka uu gudoomo bacdalxaqi xaqa qaarkiisii ayaa la siiyuu gudoomay lam yakhruj ma baxayo shayun shay oo min arahni rahaankii ka mid ah xataa yaqdiya ilaa uu dhammeeyo jamiicahu dhammaantii ilaa uu dhammeeyo faslu wlxajru wallahu aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina